toos warqadayaas iyo macaamiisha nagada doono intii su-aalan ku wareed ee tartanka uu kaga bilaabo doono jaakole warqada fur walaa ka qoran min shak microfonka qugsay jaakole
warqadda waxaa ku qoran yahay
waayahay yaas oo dhikanta intii daarusalaam ee uu ka su-aalan ku wareegta ee tartanka uu kuna ka daafuro doono balse fursad walibaa sii doona lamada xaafadood oo dareen shooku ka hadlayaan inta shuruuxda iyo xeerka indegsan tartanka uu mahadsinka gudbiyeyna hallow daarusalaam ee daarusalaam ee dareenkiin isinwaha koobasan iyo telefoon nambara laasin ku xiriira hoobjana bismillahi raxmaan raxiim mada koowaad sidadan ka faraxsano dalbankan waa qodobahayda raadiyo warsan iyo guud ahaan taa kore abwaaninta kale iyo barnaamijka kontisaad geli hayso waraaba garab walaal guud ahaan iyo barnaamijka kushagleedo salaan saran bere salaan ku jid eedeeda anagu aan kama hadnaga waa nambarada arkoonka muhiimsano oo arag oo weeraan oo argaalkaan ee wadidwa weed weed sinili todobaati afar todobakan kaleena marlamaadka naga horta sideed sagaalin sideed todobaatan ili todobaatiyo afar berli hal todoba sideediyonay koo labaatan iyo sideed afartan iyo sagaal marlama hadana kanaga berli hal todoba sideediyonay koo labaatan iyo sideed afartan iyo sagaal
hello hal wadaag b
halo radio wasan hadhowaada dareenkii iyo teleefon nambara laasin kula xiriira oo jiraan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على ما لا نبي بعده أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبيك ودنيك محمد الله تبارك وتعالى وني ولد المسلمين أبن إلهي تبارك وتعالى أني كل كترت إن كترت ما حينا إذا عاد ورثا مركوبة مرلمات مبلنا إذا عاد برادي ورثا إيدي إذا المحسنين وريالشه shaqaalayaasha kala duwan may kaxitaasoo kale ilmaha celiyaan dadku walaalniyadana inay horjeedaan iyo tarta maayaan may balana gacmo kun wax ka dhawaada walaalniyiinle ene lamshiida bilisku dhawaana kunay jabe walalo walaay guuli guul baranin koy eedeedan ka ganacsanka taasoo kale may mumaxdaliyaani guddiga taabigeliyahay tartanka aqoone idaacadda wartan oo dheerow guddiga garab walaal naabidkooda oo dadka taageerayaalkana ununshagaan may beeta lambaradana harisadaaye lambarka kood maybua ibirki hal shan labaatan iyo lamo konton kun iyo sagaal haddii marlamaad kanaga ibirli hal shan labaatan iyo lamo konton kun iyo sagaal lambarka kale yoonami weereeya ibirli hal sideed sagaali sideed todobaati afar kun iyo lamo haddii marlamaad kanaga ibirli hal sideed sagaali sideed todobaati afar kun iyo lamo lambarka kale kadambeemaydeeya ibirli hal shan sideetan iyo sideed konton iyo kow sagaali sideed ibirli halshan ko eedi saded kontay ko saali saded markowad iyo marlamaad walaalayaan hadda wadaasina
waayahay ciidan mahadsantiin holwadaag b lamada xaafadood ee tartanka uu kuuna ku rajeeyana weliba sheegaane intii hadallada iyo buuqa dhinisho yaraayan maadaama hata xaafado maduu hadlayaan sawaxan iyo buuq iyo hadalla una dheegaane marka walisin ku codsadaane si in isku faa'iidaysataan oo wala isin sheegasan in isdheegtaan wala una sheegaan in dheegtaan buuqa yareeya maadaama hal telephone call conferenceka etiin oo hooba dhiniga buuqa jara dhiniga kale adkaadaas intii wala sheegaan la dheega marka wala isin ku codsadaane buuqa yareeya inta su-aalo bilown cali iyo jaakole barnaamijka ixtiraamsha ilaaliya aamusa marka horena la dhuunsada xeerka iyo shuruucda barnaamijka kubacda su-aalaha gudagala doona
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين dadka tartamaw may ogeysaane shuruudunha soota in yo ilaaliya tan kowad maybwaa in yo ilaaliyan akhlaaqda iyo aadaabtii anshaxa qof alla qofkii ka kaxa akhlaaq xuma ama anshax xuma guddiga may ku qaado doonee tillaaba eedan adag tan lamaad dadka tartamaw may lagu faday wakhtiga in se dhab ay oon ilaaliyaan wakhtigaas oo linxadadii in yee bilaawdaas tartanka guddiga may weydii doonee dadka tartamaw tumi afar su'aalood iyo weydii doona dhini kasta may la warsado doonee toddoba su'aalood tan afaraad guddiga su'aalla may kana naga dooneen lama tooka tan shanaad dadka tartamaw fursada la siiy oo su'aalaha ku jawaabayaan mayb waa lama dagiga lamadaas dagiga may ku bilaawdaayana su'aalla markii iyo jeediyaan guddiga iyo ku bilaawdaas qodobka lihaad dadka tartamaw may guddiga ku codsaday markii iyo jawaabto biyaayaan in qofku isu jawaabow codshahaada qof waadix ee la fahmow jawaabtana lama tooka kana naga inka yaraan haddii liinbaahda guddiga iyo ku talabo doona iyo ku codsado doona in jawaabto isu ka naga qodobka toddobaad su'aalo markii laku jawaabow may la faday in hal qof ku jawaabo su'aali halli su'aal qofkaasay may ku qaado kor u soo jawaabtay weda teleefonka sameyle khalal haningalna daraadiye qodobka sideedaad ayaa u jawaabtay socota haddii la gooyo ama la jara teleefonka su'aaliisa degdeg ee maylinka wareejiyey qoladii kale siyo unku faa'iidaysadaa qodobka sagaalaad tartamayaasha maylu ku codsaday tartanka intii socda iibkumad ee haddii yoo dareemaan in laku rooyi in yoo khadka ka jaraan oo khadkayo unku bana intii isu socda tartanka wa ilaa hoosaas iyo khadka ku bahaa guulimay laga doomeeyey dadkii hawada baaqa ka haaya guuli la siiya qodobka tumanaad tartamayaasha oo tartanka lahaayeen lamada qiibood haddii qiib kumad eh hamiinkiiyo tartanka lahaayeen la waayo hawada laku waayo qiib alla qiibtii hawada ka jarta oo guddiga si toos ee khadkanka la jaraan iyo guuli la siiya foorfaagiyayoo ka qaadayaan qodobka tumii koowaad su'aalla yoo hajeediyaayaan guddiga haddii yoo fahmi waayaan dadka la warsadi may codsado koraana dadka tartamaaw soddon sakan gudaashow hayninka nagoo yeera koraan laakiin haddii soddon sakan ku siyaada codsigii yoo hajeediyen may ku oggolaadaw
waa hagaagka wali rajeeyay lamada xaafadood intayna la dhugusadeen shuruucda iyo nidaamka barnaamijka tartanka una ka daadii doono oo ilaahay raali ka nagada su-aalogii iyo gudagalo doona diyaar garowtoy daarusalaam e halo daarusalaam e halo raadiyo warsan daarusalaam ee dhaga fura su-aali koowaad ee tartan aqooneedka uu ka yaasiinka wajahan waana su-aal diini ah weliba andhiyaase sida tan meega owlaad yala dhalatay nebi moxamed naxariis iyo nabadgelyo korshay haato marla mahadsiinka nogoy meega owlaad yala dhalatay nebi moxamed naxariis iyo nabadgelyo korshay ilaahay weela mar saddexaasiinka nogoy daarusalaam ee meega owlaad yala dhalatay nebi moxamed naxariis iyo nabadgelyo korshay ilaahay waala jawaabtasin ku rajaan insha allah
bartay haajire buuga tartanka garkaa ku dhalan barti bajeedadaalko beegman fadaayo hoo wal barti bajeedadaalko
halo daarusalaam ee halo raadiyo warsan jawaabta
bismillaah wanooya tartamayaasha daarusalaam ee su-aalaas jawaabtahaaduna iskudeyn walibaan dhiyaase nabaga walba mar dhalan owlaada
marlamaad kanag jawaabta nabaga walba awlaad uma dhalan sallahu alayhi wasalam ee walba awlaadana dhalan sax iyo qalad guddiga
بسم الله الرحمن الرحيم بسنا قوانا تبل بركيسن اه رمضان همين في جيسة سيدات وكولي بترتمها يانا حافظو دار السلام اه يوليبا هلوذاك بي سؤالين كوريتي او ديني اه وليبا لك بلا بي دار السلام اه سؤالين وليبا يانديا سي ميغا اولاد يلدالتي نبي محمد نحريس اني بتقلي كوريي هاتو jawaabtii oo ku biyeen tartamyaalka daarusalaam ee toosax awo walina markaas iyo saas ka helena lama dhibcood daarusalaam ee
أوفريو دار السلام وابلا وتيا أهي بوستا هلا كعيا بوستا آه هندها أنا هلا بينو بوجد الماس والد هايا آه لابد يبعود وين إيه أنا يبقى خيو باشنا ده هاي يدري إلي هي ويباسي لكو هاي لما يبعود suuqii la araayay sigaale meel bakoor laga soo biyaw meelahu qaadaysan khatiba gargar
hallow halwadaag b
halo radio warsan su-aale lamaad oo diini ah halwadaag b dhegaan fura wali bandhiyaasa sidatan lamada xaafadood wali ku codsidaane mar lamaad intii buuqsho hanindeerna aamusan se waxaan ka yaraayan mar lamaad lamada xaafadood weli buuqinga hana deerahay dhibcooyinkiinga ku gohonta lamada xaafadood hooba hadal dambe dheegna oon oo markaas aan dareemo doonna xaafada dhininka buuqsha ku dareera marka wali iska dayaane lamada xaafadoodba intii dhibcooyinku goosana hadal dambe hooba dheegna haloo halwadaag bi
radio warsan su-aale lamaad oo diini aan diyaar garooba weli bandhiyaasa sida tan sheeg meeluus ha ku jeeda salaaxuddiin al ayuubi nasab ahaan mar lamaad siinka nagow hulwadaag b su-aale waa diini weli bandhiyaasa sida tan sheeg meeluus ha ku jeeda salaaxuddiin al ayuubi nasab ahaan mar saddexaad sheeg meeluus ha ku jeeda salaaxuddiin al ayuubi nasab ahaan jawaabta siin ku rajayaan insha allah
برتنا جري بوق ترتنك ترجع قدر جالكو بين من فضايو هو البركي بجيت جالكو
hallow holwadaag b
halo radio warsan jawaabta
بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على من نبي بعده والله أعبد الولاد سؤال في جواب دين السبين من الجواء ميدا كجيدة كردي
karag mar lamaad
ميدا كجيدة كردي sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii lamaad ee diini ah ee la weydiiyey tartamayaalka holwadaag b waana haytii sheeg meeluus ha ku jeeda salaaxuddiin al ayuubi nasab ahaan jawaabtii oo ku biyeen holwadaag b toosax awo walinus ha ku jeeda kurdi ama kurdiyiin برافو لما برافو رجعت.
برافو برافو برافو سلنك باهية ولا أنا بس شيء جيو هتبقى قدر بالعوض سيتيو حتى نقص نقص كل أوبا شاني بدايكي ساق وداسن وأنا قرطو وداسن عين كده واسرين قدرو ما هي لسان لما دب أو دوين ما يسين دكاي هل دب ما يسين كده بي يوذا وحتى ساعدهم بالحد فدي دب عندنا لما يسين كده بي عصام إيرو قال لسان
hallow daarusalaam ee halo radio warsan daarusalaam ee dhiga fura su-aalii saddexaad ee tartanka owka waana nagadaasi su-aalii koowaad oo kemistri ee yaasiinka wajahan weli bandhiyaase sidatan mug intee la-eg ama mug intee dhun oo nitric acid ee oo rib ama seekanimadiis ata ebir dhabiisin hal normality yalambaahadi silambaraxa konton mililiter oo barium hydrooxide ah ribnaantana iyo ata ebir dhabiisin tumo ishan normality mar lamaad siinkanogoy daarusalaam ee waa kimistri su-aalo weli bandhiyaasa sidatan mug intee la-eg ama mug intee dhun oo nitric acid oo rib seekanimadiina ata ibir bointy one normality iyo lambaahadii silambaraxa konton mililiter oo barium hydrooxide ah ribnaantiyana eta ebir hal tuma ishan normality mar saddexaad linkanagoy daarusalaam e waa chemistry mug intee la-eg oo nitric acid oo rabitaantis ama seekanimadiisna eta normality iyo lambaahdii silambaraxa konton mililiter barium hydrooxide ah ribnaantina iyo eta zero point fifteen normality
برتنا جري بوق ترتنك بركا قبل برتنا جري بجيل دالكو بين مال فدايو هو البركي بجيل دالكو
hello daarusalaam e
haloo raadiyo warkan jawaabta
bismillaah unoo ee tartamayaasha daarusalaam ee su-aalaad jawaabtaha dinaskadeni walibaan dhiyaase allahuma wafaqna aljawaab zero point zero zero four three mitr mililitr mar lamaad kanag jawaabta
zero point zero zero two three mita afar sido mililitr
saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aalii kimistriga hayti ee la weydiiyey tartamayaalka daarusalaam ee jawaabtii oo ku biyaan xaafadaas oo sax ama ah
hallo halwadaag b
haloo raadiyo warkan jawaabta
su-aala ku jawaabteed milkidayn insha allah waxbayna wadaase todobaati shan mililitr mar lamaad kanag jawaabta
waxayna ku jawaabteed milkidayn waxbaybana wadaase todobaati shan mililitr saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aaliyo isula hayeen daarusalaam ee gorda waayan su-aalina su-aal kemistri hayti waliba suku faa'iidaysi ee horsurunta xaafadda howlwadaag b su-aalaha jawaabtiyo ku biyan howlwadaag b too sax ewo walina iyo saas ka heleena hal dhibic oo faa'iidee
wadaag bravo bravo suweela aan wedi bas yeeshay marirka dambe dib gerger bilaawasay gerger waa bilaafay dhulka dhibo bilaaway hal dhibic weyn eh meha ka qaaday meha ka qaaday meha ka qaaday meha ka qaaday ani baan qaadan korna culayski meha ka qaaday meha ka qaaday bacdi ولد أمير في القادو
yeelo baa ila qaadan qabtay may jeeyay sana may siin jeeyay cali rashid yaa ku qaadan hal dhibic eegi weyn cali rashid cali rashid cali rashid hallo halwadaag b
haloo raadiyo warkan su-aali lamaad oo chemistry and diyaar garooba waliba andhiyaase sida tan mug intee la-eg oo nitric acid ah oo ribnaantis seekanimadiisna eta zero point two normality iyo lambaahadii silambaraxa boqol mililiter oo barium hydrooxide ah ribnaantiyana eta zero point one normality mar lamaad siinkanogoy hulwadaag b waa su-aali lamaad oo chemistry ah waliban dhiyaase sidatan mug intee la-eg oo nitric acid ah oo ribnaantiya seekanimadana eta ibir dhabiisin lama normality iyo lambaahadii silambaraxa boqol mililiter oo barium hydrooxide ah ribnaantiyana eta ibir dhabiisin hal normality mar saddexaad sinkanagoy holwadaag b waa chemistry mug intee la-eg oo nitric acid ah oo ribnaanti seekanimadana eta ibir dhabiisin lama normality iyo lambaahadii silambaraxa boqol mililiter oo barium hydrooxide ah ribnaantiyana eta ibir dhabiisin hal normality jawaabta sin ku rajayaan insha allah
برتنا جري بوق ترتنك هو البركي بجيل دالك
hallo holwadaag b
haloo raadiyo warkan jawaabta
بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على ما لا نبي بعده سؤال في جواب في دين السجين ما يبان على راسه كونتون مليلتر mar lamaad kanag jawaabta
سؤال في جواب في دين السجين ما يبان على راسه كونتون مليلتر sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii afraad ee chemistry ah oo tartanka uu ka su-aali la maadnay innagadaasa howlwadaag b weliba iyo kuku jawaabina si sax ah welina iyo innagadaasa jawaabtay konton mililiter lama dhibcood howlwadaag b
برافو برافو الولاك برافو جيدي في العراق يعني كان يقدر سلطان صغرت والله ما سمعت جرت اعطاني هذا لما dhibcood uu weyn ee lama dhibcood uu weyn ee yasin wada hal dhibic ma siin dhibay dabakaayada huseeynay dheer oo ka taala dabakaayada huseeynay dheer oo ka taala iskool gasabka hal dhibicna ma siin dhibay afwaan jaakole waana salaadee ka lahaa aysan ku darsaneen hanuuda ku darsaneen heliidana waay heliidana
هلي نوعا لكن مرني تأمني بأبوان ku aqbalay weydib يا ku aqbalay أبوان أقبلي muxuu aqbalna
يسوب هو بدي يسويرنه ما يصير عندك أي دبك عايز صالح
hallow daarusalaam e
alo oo raadi warsan su-aal xisaabaha siinka dareerta weli bandhiyaasa sidatan raadi formulaha iyo ka dareerta susanta hal hakad lama hakad afar hakad siyeed hakad tum ili marlamaa siinka nogoy daarusalaam e su-aalu waa xisaab weli bandhiyaasa sidatan raadi formulaha iyo ka dareerta susanta one hakad two hakad four hakad eight hakad sixteen raadi formulaha iyo ka dareerta susantan one hakad two hakad four hakad eight hakad sixteen jawaabta san kula jaan insha allah
bartayaa jire booga tartanka garkaa ku gal bartan haa wal barki bajeelagaalako beeg mal fadaayo haa wal barki bajeelagaalako
hallow daarusalaam e
alo raadi warsan jawaabta
bismillaah wanoo ee tartamayaasha daarusalaam ee ee su-aalaad jawaabtiyaha jonas kudenya walibana hadaafe fo
marlamaadka nag
su-aalaad jawaabtiya jonas kudenya waliba waa afar war
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii xisaabta hayti ee shanaad oo daarusalaamna innagadaasa su-aalihii saddexaad jawaabtiyo ku biyan daarusalaam ee toosax in hayno
hallow halwadaag b
hano raadi warsan jawaabta bilaa su'aal isdiyaarsiyada diin isku dayna may banagadaashe two n minus one
marlamaadka nag jawaabta su'aal isdiyaarsiya may banagadaashe two n minus one sax iyo qalad guddiga
su-aalii xisaabta hayti ee iyo harar martiam iyo ha ku noogan daarusalaam ee faa'iido ahaanna waktigan ban horsulunta holwadaag b jawaabtihii ku biyan xaafadda holwadaag b toosax ewu walina markaasa iyo saaska helena hal dhibic faa'iide holwadaag ee
mikrofonka qabsaday
وهذا فرح دل عام مسلم وما خلصائق هوسك كوري شريدي بلا كلمة تذكر درسمون أرجع هوسك كوري هوس أن خلي بقى إيد مين أبو أنجوك هو اللي مسيو قدر سي ميلان جيواني يوجا برحدة سيدك برحدة فرمشكيلة برحدة كتالة يهو قال أصلا توكل فرمشي hallow holwadaag b
hano raadi warsan su-aali lamaad oo xisaabe dhigan furo wali bandhiyaasa sidatan raadi formulaha iyo ka daraarta susantun afar hakad siyeed hakad tumo ili hakad soddon iyo laba marlamaad sinkanado raadi formulaha iyo ka daraarta susanta afar hakad siyeed hakad tumo ili hakad soddon iyo laba mar saddexaad sinkanadoy raadi formulaha iyo ka daraarta susantun afar hakad siyeed hakad tumo ili hakad soddon iyo laba jawaabta sinkurajaan
bartayaa jire booga tartanka garkaa ku gal bartayaa jire ko beeg mal fadaayo haa wal barki bajeelagaala
hallow holwadaag b
hano raadi warsan jawaabta
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على ما نبي بعده سؤال الزيادة دين سبيل لنا دراسة in n minus four
mar lamaad kanag jawaabta
su'aal jawaabteed wiilka deynamay dhanagnaashe eight n minus four sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii xisaabtahaytii ee lugeydii tartamyaalka holwadaag b waan anagadaas su-aalii lihaad ee uu ka jawaabtii oo ku biyan xaafadda holwadaag b to sax aan hayno
salaam e
halo raadi warsan jawaabta
bismillah su-aal jawaabtaha kadeen wadib waa n plus one divided by two
mar lamaad kanag
n plus one divided by two
sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii iyo haharar marti xaafadda holwadaag b waliba si ku faa'iidaysiya wakhtigan hor surunta daarusalaam ee jawaabtii oo ku biyan xaafadda daarusalaam ee to sax aan hayno
taa kole su-aaluun iska daya adi cali waa su-aali lamaad oo xisaab e raadi formulaha iyo ka daraarta sosantun afar siyeed tumu ili soddon iyo lama mikrofonka qubsay
Systematic, systematic. Yeah.
susan
xisaabtaas ee haddii reer leenfadheedo haddii la walaasa toosiyo daakufikiru baa walaan walaakunoogii walaasa waa suula yaala meyne aye
acay koranta fiiriyaan sisintii berada baaska kanag Hayska.
yartay susanta susanta aftalyaani wala fasalita susan aftalyaani wala fasalita sisintiiteen afar hakad saddex hakad shan hakad susan waa tii siyeed lool oo marin susanka beerta ka baday kaleetada lasaa dhegeysagaa waayahay eedan mahadsantiin cali iyo jaakole guddiga bandhikaana jawaabta su-aalaas
su'aalii ka socotaan lammaadii saf su'aalii ka socotaan lammaadii saf waybaa suuradsiinku saafiyaase guddiga su'aaloo warsan guddiga su'aaloo warsan
waayahay su-aalii iyo iskula hayan xaafadda holwadaag b goradu waayeen daarusalaam eena ma ku faa'iidaysana su-aalaas oo haytii weydii formulaha iyo ka dararta susantan afar hakad siyeed hakad tumun ili hakad soddon iyo lama jawaabtuma bayaanagadaasee two n plus one ama lama na laka dari hal
برتنا جري بوق ترتنك بركا قدل برتنا جري
barnaamijka tarta aqooneedka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegeystayaal dhuusada haytaan waliba isku kaaladay garab walaal iyo shabakada warbaahinta warsan hormuud telcom dhimiga telefoonada iyo saacida hayta saas oo kale jaamacadda p i u iyo dhimiga su-aalo noo kala qayb qaada hayta su-aalaha daraarta waliba iskulaha daarusalaam ee halo daarusalaam ee halo raadi warsan su-aalo koowaad oo juqraafi an diyaar garooba waliban dhiyaasa sidatan sheeg dowlad ka kooban jasiirad angnag bila marlamaad siinkanogoy daarusalaam ee sheeg dowlad ka kooban jasiirada ang eg ama angnag bila mar saddexaad sheeg dowlad ka kooban jasiirada ang eg ama angnag bila jawaabta siinkura jeyaan insha allah
برتنا جري بوق ترتنك بالبرتي بجيل دالكو بين الفضايو هو البرتي بجيل دالكو
halo daarusalaam ee
halo raadi warsan jawaabta bismillah unoo ee tartamayaasha daarusalaam ee su-aalaas jawaabtaha aduun iska deyni waliba allahuma fahna jawaab jazru lqamar koromor
mar lamaad kanag jawaabta codkana kula qaad qamar ama komoros
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii juqraafiga haytii ee lugeydii tartamyaalka xaafadda daarusalaam ee jawaabtii oo ku biyan to sax dhow welina yuusaas ka helana hal lama dhibcood daarusalaam ee
abwaanjaa kole
Cali- Cali- Cali- cali lanka dhiibo
n jaakore mardi aragii hulwadaag oo walaan ku jibaawas walaaya xusooday ani liinka dhiibi uuka ani inqobadee asxaabtay ani laakiin ku darsigo ana mana ka diidow ani si inqobadee lama dhibcood wiinge daarusalaam maysii indhikay iskoolka sinkoodat uridin yaala kiyaala waayahay cali eedaa mahadsanta laakiin abwaanka ma dheer oo ma bana aan sii sheeg lamada dhibcood daarusalaam ee su-aalaha dareerta weliba iskulaha holwadaag b halow holwadaag b
على أهل الوطن diyaar garooba su-aali lamaad oo juquraafi ee walibaan dhikamaase sidatan sheeg dowlad jasiirad ang eg ama angnag waana kataala meel jasiirad angnag darisna la-e dowlad jasiirad eh mar lamaasin kanago sheeg dowlad jasiirad angnag ama waana kataala meel jasiirad ang eg darisna la-e dowlad jasiirad eh mar saddexaad sheeg dowlad jasiirad ang eg waana kataala meel jasiirad angnag darisna la-e dowlad jasiirad eh jawaabtasan ku rajeen insha allah
bartay haajiree booga tartanka darkaa ku gal bartan haajiree faa wal barki bajeelidaalako beeg mal fadaayo faa wal barki bajeelidaalako
hallow holwadaag b
على أهل الوطن jawaabta بالله أنا جوابتي أدين كبير ما يبان أقرأها إنجليزيا mar lamaad kanag jawaabta
أنا جوابتي أدين كبير ما يبان أقرأها إنجليزيا sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii juqraafiga hayti ee nagdaasa su-aaliisiyadeed ee tartanka uu ku waliba la weydiiyey xaafadda holwadaag b su-aalina mayba iyo haytay sheeg dowlad jasiirad ingnag waana kataala meel jasiirad ingnag darisna la-e dowlad jasiirad eh jawaabtii oo ku biyeen tartamyaalka holwadaag b too sax an hayno hallow salaam e
هلو راديو ورسن jawaabta بسم الله السؤال جوابتي هدون اسكديمي وليبوا اللهم وفقنا الجواب وطونغا
kanag jawaabta جزيرة طونغا sax iyo qalad guddiga
su-aalii iyo haharar marti xaafadda holwadaag b faa'iida ahaanna daarusalaam ee an hor surinta jawaabtii oo ku biyaan xaafadda daarusalaam ee toosax an hayno
jaakole
saxaabadu waxba ay weydiiyaan hooskaas wadaniyo maya waa ku weydiinaa Hmm.
sheeg dowlad jasiirad in eg waana kataala meel jasiirad in eg darisna la-e dowlad jasiirad eh lamaada xaafadaad damaha sheegu waayo ku noogeen anamay wartidhi walaa hojira imaama dib aga aga sheeg
ada baryime ka dhiibi no baryime ka dhiibi jaako mayda keeni Intee lama gunahay, intee lama dhibaco dad?
annaga la keeni waana daris ee dowladda jasiirada soonta ka dhiibi ma adiin baa isheegtay adiin baa isheegtay een aniska diye haye
wada garbuda jasiirad magnaka mm jamalka garbuda mhm madii biyo ku wadan jasiirad magnaka mhm
jasiirada daris ay dhaqan madagaskar ogdaad mhm keenna way makale badaa ngumedar waayahay guddiga aan gudbiyaan
سؤالي كسويتا زمالي سف سؤالي كسويتا زمالي سف ويبا صورة سين كشاف ياسي قدق سؤاله ورسن قدق سؤاله ورسن
waayahay su-aalii juqraafiga hayti ee holwadaag b isku lahaayeen ku jawaabi waayeen daarusalaam ee iyoona ku faa'iidaysadi waayeen su-aalina mayba ayaan dhiyaasay sheeg dowlad jasiirad inag kataala meel jasiirad inag dirisna la-e dowlad jasiirad eh jawaabta rasmiga eh mar haddii lamada xaafadood iyo gorda waayeen mayba nagadaase dowladdaas mayba waa dowladda qatar ama qatar
raadiyo warsan ee magaalada baydhabo ee dhuunsadaaytan dhegeystayaal barnaamijkana waa tartan aqooneedka xaafadaha ee magaalada baydhabo su-aalogii dhextaalkii hadeerni daarusalaam ee iyo holwadaag biyo ula kucusaanantay khadka kasii jiraan nidaamka iyo anshaxa barnaamijkana ilaaliyaan inta dhegeystayaalka barnaamijka la dareeran su-aalasho una gudbaana dhegaysta sheeg bili iyo sanadkii la dili guddoomiyii hore ee baarlamaanka dowladdii cabdiqaasim salaad xasan master cabdalla daarow isaaq mar la mahadsinka noqoy dhegaysta su-aalo dhextaalka ee abaalmarinta unakabidoon welibwa sheeg bili iyo sanadii la dili guddoomiyii hore ee baarlamaanka dowladdii cabdiqaasim salaad xasan ilaahay unaxariisaa cabdalla daarow isaaq marlaa saddexaad sinkanabo su-aalo sheeg bili iyo sanadii la dili guddoomiyihii baarlamaanka ee dowladdii cabdiqaasim salaad xasan ilaahay unaxariisaa cabdalla daarow isaaq inaga su-aalo dhextaalka weliba noo saacidahaye machadka i b c oo ah hoyga warbarashada macaahidada ka yaala magaalada baydhabo dhegeystaha anku horey iyo fursadda siyaan halo asalaamu calaykum walaal magaa iyo xaafadda
xaafadda murtad barnaamijka la daraarta
difaalima dare ay jawaabta
naga lije lamaada kunta mailisa lijirin bilijiga kujiga
kanag jawaabta
lamaada kunta mailisa lijirin bilij juy kowdii
bilad juun
kowdii
waayahay sax iyo qalad dhegeystaha lamaad yaa sii doona waayahay dhegeystahaas mahalo dhegeystaha kala siyaan halo asalaamu calaykum وعليكم السلام asalaamu calaykum walaal
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
magaagii xaafadda
مغاية من بوا ياسين حاتم حسن حافظ حافظ السبري barnaamijka la daraarta
اه كفال mhm jawaabta
يا كتن جدي من بوا لمن كون لسي بدينين
waayahay hadhow ay ti balseese sax ee mankasna ay jawaabta halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum cod ka koran qaad maaga iyo xaafadda
عبد الله نور علي ورسمة حافظنا وذكير barnaamijka la daraarta
صحيح haye jawaabta
كوبي جواي مالن جماعي لما بكون يولده
bilo iyo sanadka
كوبي جواي لما بكون يولده waayahay magaa ninkanag
عبد الله نور علي ورسمة cabdulaahi nuur cali warsame nambarkana
وارثا aha
أفرطم aha
أفرطم كذا mhm
تبانكو
waayahay dhegeystahaas jawaabtisa saxayn sheegi weli in kudubaan su-aalo lamaad ee tartanka uka ee dhextaalka dhegeystaha sheeg biley iyo sanadkii use dhamadii korneel xasan maxamed nuur shaati gaduud mar lamaad siinkanabay dhegeyste su-aalo dhextaalka lamaad waa sheeg biley iyo sanadkii use dhamadii korneel xasan maxamed nuur shaati gaduud mar saddexaasin kanago sheeg bil iyo sanadii use dhamaday xasan maxamed nuur shaati gaduud ilaahay naxariista jawaabtaysan ku rajeyaan insha allah halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magaa iyo xaafadda
معنا في الشيخ وروحها في الدار السلام barnaamijka la daraarta ففيل ee jawaabta
لما كنت مشانتين جمي
waayahay jawaabta makasna dhegeystayaasha kaliyaa fursad sii doona oo ilaahay raala ka nagda halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله walaal magaa iyo xaafadda
حسن محمد إبراهيم حافظ مصر barnaamijka la daraarta آه jawaabta
جولاي لما كنت ميلتي
waayahay jawaabta si sax ee mankasna balse dadaalla dhegeystayaasha kale iyo fursad sii doona insha allah halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله walaal magaga iyo xaafadda محمد الداري حافظ الدار السلام barnaamijka la daraarta ففيل jawaabta
إن لما كنت مشانتين بلي لما كنت ميلما بلي إدار
waayahay jawaabta makasna dhegeystayaasha kale iyo fursadan sii doona oo ilaahay raala ka nagda halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله walaal magaga iyo xaafadda
حافظ مصر داهرة ديالي daahir walka dar
داهرة أيدي barnaamijka obla daraarta jawaabta
may ba dhimanaya lamaada kun toban sideed bilana daahir bilana
ya bilana bille i sanad kale isku fadee
sanaad horta lamaada kun toban sideed bilenu may waaye bisha waayo ilaahay bille waayahay dhegeystahaas dadaali balse khadka ku gohi dhegeystaha kaliya fursadsiiyaan helo asalaamu calaykum calaykum salaam walaal magaaga xaafadda magaaga bilbay kasaag aadan
haye xaafaddan dar salaam jawaabtana
jawaabtamay baa dhamud dhamud kon kilisi diida abril
kanatsoy maadaama hadhow ay tahay fursada keensiyaana
dhamada kon kilisi diida abril mar saddexaad kanagsoy
mars
haye mar afaraad adoo kalsooni qabta kanagsoy
may
waayahay dhegeystahaas jawaabta sheegay balse meelanka toosana male maadaama usa marba meelo sheegay balse ku gudbaana helo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة magagii xaafadda
عبد الله محمد إسحاق عبد الرزاق haye barnaamijka la dareerta سفينة سفينة jawaabta
لما كنت ميسي ديدي بلمي
mar lamaad kanagsoy
لما كنت ميسي ديدي بلمي
mar saddexaad fursada kasiyaan hadhow ay tahay laakiin walakin dhaman weli
لما كنت ميسي ديدي مارس
mar afaraad kanagsoy
لما كنت لما كنت ميسي ديدي جون
waayahay ee, dhegeystahan usuulsi dhegeystii hore oo kale ee, ma ka adkaysana laakiin dul mari dhegeystaha kale fursad siiyaan helo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal magaaga xaafadda مياي زكريا حسن محمد حافظ مرسل barnaamij fila dararta آه jawaabta
لماذا تميسي ديدي مي
mar labaad لماذا تميسي ديدي مي
waayahay dhegeystahanaasi sax eeman sheegna laakiin hadha waaye dhegeystaha kale fursad siyaana lama dhegeysta kale ayaan ogolaan intay fursad siina ku bacdu kusii gudba doona halo asalaamu calaykum raadiyaa darmi ama isku dheeray haye magaaga xaafadda Is- isaag raadiyaa damib
يا raadiyaa ku dheero ama dami dheegaayna raadiyaa
راني قبل يلدار كروي ها ay gaabiyo hadda dheegaayna ee wali in sheegaas magaaga xaafadda إسحاق محمد عثمان حافظ إيش jawaabtan
جابتو والله دي اسكدي من بنغلات ها لما كنت ميسي ديدي بالجون
waayahay jawaabta markaasna dhegeystaha aan ka dambooy iyo sii doona kubacdana ku gudbaana xaafadowgii iyo dhinisho fiidaan halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة walaal maagi xaafadda مياي زكريا حسن محمد حافظ مرسل jawaabtana
لماذا تميسي ديدي بالمارس
mar lamaad ka nag لماذا تميسي ديدي بالمارس haye magaca saddexan ii sheeg زكريا حسن محمد zakariya xasan maxamed xaafadan
صوت xaafadda
صوت
xaafadda حافظ مرسل haye telephone numberka
جيت
siyeete
كنت في konton siyeed تضاطي تضبه toddobaatitada نادي كده iyadoo mahadsantay jawaabta si sax ayaan sheegtay inkastoo dhegeyshayaalkii kale ee ku horeeyay jawaabta dulmaraayeen dhegeystahaas ee ka guulaysaday abaalmarinta su-aali lamaad ee dhextaalka oo machadka i b c a diyaari xaafado xaqiijiya intii khadka ka jaraan in kale lamid xaafadood ee tartanka uu kan dhexeeya halow daarusalaam ee الو راديو ورقة halow holwadaag b الو راديو ورقة diyaar garooba su-aal ugu yareetan bilaabaana dhextaalku bacda insha allah
Teyajere, boge kartanke, berka kugal, berawa, hatta lis bilawe, berka ay kubane.
halow daarusalaam ee
الو راديو ورقة daarusalaam ee diyaar garooba su-aal biology ee jidkaha ka jarta weliba dhiyaasa sidatan nooc kumid ee bakteriya iyo tarmaasa soddon daqiiqo weliba hasaar tirada bakteeriyada afar saac ku bacda marlamaasiinka nogay waa biology nooc kumida bakteeriyada iyo taramaasa soddon daqiiqo kasta khasaar tirada bakteeriyada afar saaca ku dib mar saddexaad hobasiinkanaga daarusalaam ee waa biology nooc kumida bakteeriyada iyo taramaasa soddon daqiiqo welba hasaar tirada bakteeriyada afar saac ku dib jawaabtasaan ku rajeeyan insha allah
bartayaa jire booga tartanka garkaa ku gal bartayaa jire wal barti bajeelidaalko beeg mal fadaayo ho wal barti bajeelidaalko
low daarusalaam ee هلو رادي ورسع jawaabta
بسم الله ونوع كرتمياش دار السلام ايه سؤال الجواب فيها دون سكتين ولحكم يا فربغل
mar labaad kanag jawaabta
إيه لحكم يا فربغل sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii biologiga hayti ee luweydii tartamyaalka xaafadda daarusalaam ee jawaabtii oo ku diyeen daarusalaam ee to sax aan hayno hallow holwadaag b Hello, Radio Warsan.
jawaabta Bismillah, waxaan soo jawaabtay adiin isku dayni meydaan agalaase. Ina ii shan kun saddex boqol iyo lixdan.
mar labaad kanag jawaabta
La soo jawaabtay adiin isku dayni meydaan agalaase. Ina ii shan kun saddex boqol iyo lixdan.
sax iyo qalad guddiga su-aalii daarusalaam ee isku lahaayeen ku jawaabi waayeen holwadaag b yaa saas oo kale faa'iide ahaan ma horsaanto waqtigan su-aalaas jawaabtii oo ku biyeen holwadaag b to sax aan hayno
su-aalo biolojiga ee jaakole galanta teegadaha jaakole nooc kumada bakteeriyada iyo tarmaasa soddon daqiiqo kasta hasaar tirada bakteeriyada afar saaca ku dib أنا قالوا مثل هذا إن نفوي ولاو galantaa dhaagasadinka سامع- سامع.
haye ما إنا راسك
galantaa مايا koronteeda مايا مايا مايا بكتيريا كان داعوك أنا قال لك.
mikrofonka afkaan dhawaa walaago بكتيريا Hmm, كان داعوك سيرون الماء إيه كان وضع عن مراري إيو mhm.
آه، ما يزال salineede
عندك الجهاز haye michael آه michael زرعنا حتى بكتيريا كده.
aha waa aragay
ما يعرفوا بل يلقوا وراس ما haye
متلسكوب اللي يعرفه inta ku kuhayan لأنه هو بقفع بيبقى جيسين انتهى تلاو haye هو أفضل بل أنت خبر أنت- بيبقى بكتيريا تلاقي عليه bakteeriyada intee ku bahasa
لأن تجري أفضل أقول بس Hmm, إيو بستغله aad horaa koo batay أيوة Hmm.
ما يعني الحمد لله عفاك يفيلي يعني Haye, waaye. cali eh?
على- على القرآن ما يعرفش يعني adoo adii baheertay sugunta ka dhiirtay malme meelaas bacteria inta ku qoyas bacteria lanka jirin malere lanka jirin bacteria inta qoyti ma disho inta ku qoyti bacteria may ku dhalaas miilo dhashanka ee miilo saxarada yaalan hangiyo ka dhalaas aad wala kin sheemiyo
guddiga ayaan bandhikaana insha allah jawaabtaas
سؤالي كسوعتان زمالي سف سؤالي كسوعتان زمالي سف ويبا صور سين كشاف ياسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay su-aalii lu weydiiyey xaafadda daarusalaam ee ku jawaabi waayeen holwadaag biya saas oo kale faa'iid ahaan iyoona un ku faa'iidaysadu waayeen su-aalaas mayba ay ahay tahay nooc ku mid ee bakteriya iyo taramaasa soddon daqiiqo walba ha weydi tirada bakteriyada afar sac kureed jawaabta rasmiga ee mayba ayaa nagadaase lama boqol konton iyo lii bakteriya ah lama boqol konton iyo li iyo nagadaasa jawaabta rasmiga
hallow holwadaag b
Hello, Radio Warsan.
su-aali lamaad oo biology and diyaar garooba weliba sheegaasana nooc kumida bakteriya iyo tarmaasa labaatan daqiiqa walba hasaar tirada bakteeriyada saddex saac ku dib marlamaad siinkanagay nooc kumida bakteriya iyo tarmaasa labaatan daqiiqa walba hasaar tirada bakteeriyada saddex saac ku dib mar saddexaad holwadaag b nooc kumida bakteriya iyo tarmaasa labaatan daqiiqa kasta ha saar tirada bakteriyada saddex saac ku dib jawaabta sankurajaan insha allah
bartayaa jire booga tartanka gargaa ku gal bartayaa jire wal barki bajeeladaa lako deeg mal fadaayo wal barki bajeeladaa lako
hallo halwadaag b
على راديو ورسن jawaabta
بسم الله يا لسي جواتي دين سدين ميبان غلاسة شان بوال كم إلما marlamaadkanak
شان بوال كم إلما بكتيري sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii biolojiga hayti ee la weydiiyey tartamyaalka hulwadaag b waana hayti nooc ku mid ee bakteriya iyo taramaasas labaatan daqiiq walba ha weydii tirada bakteriyada saddex saac ku dib jawaabtiga ku biyeen tartamyaalka hulwadaag b toosax ee uu walinaya nagadaasi shan bawal iyo tumun iyo lama bakteriya lama dhibcood hulwadaag b برافو كل وذاك برافو برافو برافو برافو الساسين قفا ذا إبت كمبا لقيتك ربي لذي كرسيتي اللي قدو ماي يوكا سيئا نو إحليه كاد ديرينو أن لما دبعو دوين يسي مذي دبعو دو مسيك ديري معلن أواس شيخ آدم أو كميكا المعلمين تا اسكال قصب دبعو لما نمسيك ديري دكتور مختار ديري يسوق هذا hallo Salaad iyo talaha.
salaam e
halo radio warsan su-aal taariikh ah sinka dareerta weli bandhika master sidatan sheeg sanadii iyo kabiirtii dowladda jarmalka ururka nato ama neto siadanka saasa su-aalo marlamaa toobasinkanaga weliba waa sheeg sanadii iyo kabiirtii dowladda jarmalka ururka nato mar saddexaad sheeg sanadii iyo kabiirtii dowladda jarmalka ururka nato jawaabta sinku rajeen insha allah
bartayaa jire booga tartanka gargaa ku gal bartayaa jire fadaayo wal barki bajeeladaa lako deeg mal fadaayo wal barki bajeeladaa lako
hallo
halo radio warsan jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا الجواب آه، ونوع ترتمياشي دار السلام آه، سؤالات جوابتي هدون اسكدين وريبان دياسة كنت فقال بوغل كنت هم إبتدغضي هذا مرلمة كناغة وليبوا كنت فقال بوغل كنت إبتدغضي sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii taariikhda hayti ee indiaasi sheeg sanadkii iyo ka biiran dowladda jarmalka ururka nato ama neto tartamyaalka xaafadda daarisalaam ee jawaabtiyo ku biyeen su-aalaas toosax aan hayno hallo holwadaag b
على راديو ورسن jawaabta
بسم الله يا لسي جواتي دين سدين ميبان غلاسة كن سغال بوال قنطن شانتي marlamaadkanak
يا لسي جواتي دين سدين ميبان غلاسة كن سغال بوال قنطن شانتي sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii iyo ha hareer marti ama ku jawaabi waayeen daarisalaam ee faa'iide ahaan weliba lan hor surunjiyey holwadaag b su-aalamay baa yahay tay sheeg sanadkii iyo ka biiran dowladda jarmalka ururka neto ama nato jawaabtiga ku biyeen tartamyaalka xaafadda holwadaag b toosax ee u walinaya nagadaasa kun sagaal boqol konton iyo shantii hal dhibic oo faa'iide eh holwadaag b برافو هو ربي برافو برافو كبحثتين كبحثتين اوك فرحنا كرسي ان لقدمي انا نفتي ان هل لبي وينو ميسي انكاي جراسك اي مكانيغا انك فورتي سنبلتكم بيدو عبد القادر المقارو ميرف قاداسن hallo holwadaag b على راديو ورسن su-aali lamaad oo taariikheen diyaar garooba weliban dhiyaasa sidatan sheeg goortii ama xilligii la qori axdigii jeneeva mar lamaad sheeg goortii ama wakhtigii la qori axdigii jeneeva mar saddexaad tolwadaag b sheeg wakhtigii la qori ama sanadkii la qori axdigii janeva jawaabta siin ku rajeyaan insha allah
bartay ajere boga tartanka berka kugal bartay ajere de mal fadayo fa wal barki bajel dalko de mal fadayo fa wal barki bajel dalko
hallo halwadaag b
حلو غادي ورقا jawaabta
الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على ما لا نبي بعده سيالكيت جوابتي عدين الشدين ما يبنى يماسة كون يد بوال ليدين يحرتي
mar lamaad ka nag jawaabta سيالكيت جوابتي عدين الشدين ما يبنى يماسة كون يد بوال ليدين يحرتي sax iyo qalad haye may raacide
kun sideed boqol lidii afartii ilaa kun sideed boqol afartii sagaalkii sax iyo qalad guddiga
su-aali taariikhda haytii ee la weydiiyey tartamyaalka hulwadaag b sheeg sanadkii iyo ka biran dowladda waa sheeg amankii la qoray axdigii jeneva sheeg amankii la qoray axdigii jeneva jawaabtii oo ku biyan tartamyaalka xaafadda hulwadaag b too sax aan hayno hallo daarusalaam b هلو رادي ورطن jawaabta
شبكة نسبيا وليبو هناك رسمية دار السلام ايه كنت سيد بقول لهيدن أفرتي mar lamaad ka nag كنت سيد بقول لهيدن أفرتي sax iyo qalad guddiga
su-aali iyo ha ku noogeen hulwadaag b faa'iide ahaanna aan horsaatii daarusalaam ee su-aalaas sida iyo aan ku jawaabeen too sax aan hayno
waa hagaag cali ah
laakiin jaako bariyimi iska dhiyey ani iska diyeyno Mhm.
iska diye kun sagaal boqol lixdankii ciidan mahadsantaa guddiga iyo ku sugaana jawaabtaas
كسوعتان زمادي سف سؤالي كسوعتان زمادي سف ويبا صور سين كشاف ياسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay su-aalaas taariikhda hayti walibaa iskula haayana howadaag b goradu waayan daarusalaam ee iyaanu ku faa'iidaysan waayan su-aalamay baa iyaan dhiyaasay sheeg amankii la qoray axdigii jeneva ama balantii jeneva su-aalaas jawaabtii rasmiga ee mabayanagadaase kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii mar lamaad iyo kanage su-aalo jawaabtii ee mabayanagadaase kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii
hallo daarusalaam e هلو رادي ورطن su-aalii kuwaad oo fiisigiisa aan diyaar garooba walibaan dhiyaasa sida tan aad ka geysashay eyin lix sentimitir afar sentimitir ebir dhabiisin hal sentimitir yala dulsaari miis haddii cufnaanta adkaha u si'ayey tum'i sagaal kun iyo lix boqol kilograam mitir bircubik raadi cadaadiska ankuwiin usoo dheliyi kora adkagaas marlamaadsiin kanaga jawaabta aad ka geysashay eyin lix sentimitir afar sentimitir 0.1 sentimitir iyo la dul saari miis haddii cufnaanta adkaha uu si'ayey tum'i sagaal kun iyo lix boqol kilograam mitir cubik raadi cadaadiska inkuwiin ee uu sidhaliyi kora adkagaas mar saddexaad aad ka geysashay shalciyin lix sentimitir afar sentimitir 0.1 sentimitir iyo la dul saari miis raadi cufnaanta adkaha uu si'ayey sagaal kun iyo lix boqol kilograam mitir cubik raadi cadaadiska inkuwiin oo usoo dheliyi kora adkahaas jawaabta siin ku rajeyaan insha allah
bartay ajere boga tartanka berka kugal barki bajel dalko de mal fadayo fa wal barki bajel dalko
هلو دار السلام ايه
هلو رادي ورقة جوابته
بسم الله اللهم وفقنا الجواب آه، سؤال الجواب فيها دون السجن وربنا ثلاثة ثبتة 0.00051 cod ka koran qaad jawaabtana kanag سؤال الجواب فيها دون السجن ولا برتمياش دار السلام ايه وسؤال الجواب فيها وربوة 0.00051 sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii fiisikska hayti ee la weydiiyey tartamayaalka daarusalaam ee jawaabtii oo ku biyan xaafadda daarusalaam ee too sax aan hayno
halow holwadaag b
halo raadiyo warkan jawaabta
bilaa su-aalashay jawaabtee diiniski deyna may dhallinyaaraase zero point zero zero five one pascal
marlamaad kanag jawaabta su-aalashay jawaabtee diiniski deyna may dhallinyaaraase zero point zero zero zero five one pascal sax iyo qalad guddiga su-aalii iyo iskula hayeen daarusalaam ee ku jawaab waayeen holwadaag b iyoona saas oo kale faa'iid ahaan munku faa'iidaysan
waayahay guddiga iyo kusugaana mar haddii lamada xaafadood ka sugan
سؤالي كسويتان لما لي سف سؤالي كسويتان لما لي سف ويبا صورتين كشاف ياسي قد بقى سؤاله ورسن قد بقى سؤاله ورسن
waayahay su-aalii fiisikska hayti ee lamada xaafadood iyo gorda waayeen holwadaag b yaa su-aala waa daarusalaam ee ya su-aalo lahaytii ku jawaabi waayeen holwadaag b saas oo kale iyoona maku faa'iidaysana su-aalo jawaabtee mabay annagadaase toban iyo kow kun todoba boqol iyo lixdan baskal mar lamaad iyo kanage jawaabta mabay annagadaase toban iyo kow kun todoba boqol iyo lixdan baskal
halow holwadaag b
halo raadiyo warkan su-aalinka damboyta ee tartan aqooneedka uu ka onagdaas su-aale tumi afaraad dhinaga kalena ee su-aali lamaad oo fiisigisan diyaar garooba walibaan dhiyaasa sidatan aad ka geyso sheysheeleeyin lix sentimitir afar sentimitir zero point one sentimitir iyo la dulsaari miis haddii cufnaanta adkaga uu siciyey tumi sagaal kun iyo lix boqol kilogaram mitir cubic raadi cadaadiska ankiyar ee uu seedheliyi karo adkagaas marlamaadsinka nogoy holwadaag b waa su-aalinka damboyti ee tartanka uu ka ofiisigisa walban dhiyaasa sidatan aad ka geyso sheshaleeyin lix sentimitir afar sentimitir ebir dhibiisin hal sentimitir yala dulsaari miis haddii cufnaanta adkaga uu seeyey toban sagaal kun iyo lix boqol kilogaram mitir cubic raadi cadaadiska ankiyar uuse dhaliyi karo adkagaas mar saddexaad aad ka geyso sheyshalciyin lix sentimitir afar sentimitir zero point one sentimitir iyo la dulsaari miis haddii cufnaanta adkaga uu siciyey toban sagaal kun iyo lix boqol kilogaram mitir cubic raadi cadaadiska inkiyar ee uuse dhaliyi karo adkagaas jawaabta sin ku rajeen insha allah
bartanga jire booga tartanka darka kugal bartanga jire arki bajeelda lako deeg mal fadaayo ho wal barki bajeelda lako
halow holwadaag b
halo raadiyo warkan
jawaabta
الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على ما لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وبعده سؤال الجوابية حدين السبيل ما يبنى جناسة أفركم أفركم تضبضل أفركم تضبضل أفركم بأسكال marlamaad kanag
أفركم تضبضل أفركم بأسكال
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii fiisikska hayti ee nagadaasa su-aalii indamboyti ee uu ka tartan aqooneedka ee tartamahayaan hulwadaag b iyo weliba daarusalaam ee su-aalaas welibaa la weydiiyey xaafadda hulwadaag b jawaabtii oo ku biyan hulwadaag bito sax anhayno hallow daarusalaam ee halo radio wasan jawaabta
kuna tartamayaasha daarusalaam ee su-aalaad jawaabtiha haduuna iska daynin walibana hadaasa insha allah biidn illahi jala wacala zero point six afka lama soo nakanayo waliba waa zero point six afka sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii hulwadaag bi ha ku noogeen daarusalaam ee faa'iide ahaan yaa horsati daarusalaam ee faa'iide ahaan su-aalaas mun ku faa'iidaysan
jawaabta guddiga
سويتان لما لي سف سؤالي كسويتان لما لي سف ويبا صور سين كسافياتي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay su-aalihiin dambeyti uu ka fiisikisi haytay welina iskulahayana horwadaag biyo ku jawaabi waayeen daarusalaam ee iyoona ku faa'iidaysad waayeen su-aalaas jawaabtiya maba iyo nagadaase boqol sagaalan ilii baskal jawaabta maba nagadaase boqol sagaalan ilii baskal
waayahay su-aal ogimeela ka dhamaadan welina sugtaanba waa natiijada insha allah daqiiqada kubacda lamada xaafadoodna dul qaadaayan ilaa xiligaas lamada abwaan iyo sii doona عليه
warsadaa sugaana abwaan mayku warsaday waraaba lama beri baahanay haarta iska baahadiisna ate labaatan iyo sadde dhibic shan yamay aragay eesan eesan iidan kulos haddaba sheeg kaynaanka eesankaas hooshay lukudhawi waraabaha baahadiis ka sheeg jawaabto برقوي
كده سهل سهل كنا جبان كنا ما أبوام ولا أبلا من بلا بعاناي
كده ولا أبلا من بلا بعاناي نهات كتب هذه نهات لبعتي شدت لبعشر يوم ما يأرجع إيه eesan iidan kulas haddaba sheeg kaynaanka eesankaas hooshay lakadhowi waraabaga waraabaga baahadiis ka sheeg jawaabto sentimeter bir awey
kale
aniga badda ka su-aalay door karag fadhiido shangehan banya baahno haarkadu dhuraashay madiye habbato haarkiya madaas haarta inti tansay tansay horta dhaya in sheegas
أنت تنسي أنت تنسي دنيا ميا tansay inti dhaya in sheegas kow misgeeda madaas liindeedii ilmiraqsiga yaa ka aamasoona inti hisaabtay atay in sheegas ani haa qoofado
هاي إسين لاي ونسن سوى eedi eedaa easing ata ana su-aale ana ku warsadii jawaabtiya makuo helna ana tiidaa oroday walmakee su-aalo teekenka nagamakeerey waraabo lama bera baahanay haatis haatiska baahadiis etaka eri labaatan saddeed dhibic shan iyo may argay eesan ciidan kulas haddaba sheeg kaynaanka eesankaas hooshay lakudhawi waraabaga baahadiis ka sheeg jawaabta sentimeter beri awey sheego ayta
jaakol iska day su-aalaas باكل اسكدي اسكدي كنت انا تيلا اسكدي سؤال لك ولا eesaankaas hoorku isroorow waraaban haata madiyeed kor aha
كينان كرور كنا ميجا دي
usuulna labaatan shan mitir
ما كيرك الشيك سؤال سنتيمتر براوي ميجا شيك
bar oboya anina wayba kasheeg sentimitir bar obow eh
اوكي انا سؤالت جوابتي هو بعنا فيري انا اختار دوره حرج فضل ميزان نكيرا مس ميزان من قادم وضعك كوة تنلمت دوره مدين مسجلنا فرجة وقلنت ليس الاري ولا وحن شبكو مارك مدين في بيبي تناقل لماين ليلين دي دي جاي saan sala leeda waan ilmiga majeerna كمستري تانا كوي جاي muku baabarto oo oo kale oo wareeji
waayahay guddiga yaa mashquulsan weliba kusugahayna natiijadii insha allah
baratay haa jiree buuga tartanka gargaar ku gal baratan kokow bilaawa hataaniis bilaa
cabdulaahi iyo natiijada
maasanta idaa maasanta muxudiin waliba aan mahadnagaya garab walaal oo barnaamijkan taabageliyahay su-aalo jaamacadda b i u iyo weliba jaamacadka i b c oo su-aalo dhextaalka yoon haddii aryaayan iyo weliba saas oo kale lamada abwaan iyo lamada xaafadood ee uu ka tartameen uu ku waliba tartamaayana xaafado shal ee daarusalaam e iyo weliba holwadaag b tartan xiise leh iyo ha bandhigan lamada xaafadoodba oo aqoonto tiitiyo iyo markaas ha ka bandhigaayan su-aaliin koreyti oo waliba laga bilaabay xaafadda daarusalaam e daarusalaam ee todobadii su-aalood guud ahaan lamada xaafadood mayballahan diyaariyey toban iyo afar su-aalood oo tartanka uu ka ku koobnaay toddobadii su-aalood la weydii daarusalaam ee mayba ku jawaabeena lama su-aal toddobadii su-aalood la weydii daarusalaam waliba ayuu ku jawaabeena lama su-aal oo saas iska kanagadaasa afar dhibcood walfaa'iide ee uu ka muhelna oo dhinaga holwadaag muu ku helna daarusalaam ee mayba qaladeena daarusalaam toddobadii la weydii shan su-aal oo shantii toddobadii la weydii ku qaladeen shantaas su-aal wadarta guud ama tirada guud ee uu ku yaallo kooyan xaafadda daarusalaam ee mayba nagadaase afar dhibcood afar dhibcood iyo daarusalaam ee uu ka tartanka ku helaan hulwadaag b oo iyoona dhiniga daarusalaam la tartamaayeen todobadii su-aalood la weydii mayba ku jawaabeena saddex su-aal oo saas iska kanagadaasa li dhibcood saddex su-aal todobadii la weydiiya ku jawaabeen saddex su-aal lidhibcoodii saasiska kanagadaasa oo lama lamalan hisaabow faa'iide ahaan mayba aan faa'iidaysadeena oo daarusalaam iyo ku faa'iidaysadeena saddex su-aal oo daarusalaam goradu wayti haddii laka dara lidhibcood saddex guud mayba iskanagadaase sagaal dhibcood holowdaag maybaa qaladeena afar su-aal oo iyo todobadii lahaayeen ku qaladeen wadarta guud ee holwadaag uu ku yeelu ku ayaan waliba waa sagaal dhibcood natiijada uu ka holwadaag b iyo daarusalaam ee iyo kashalbadyang mayba nagadaase holwadaag b sagaal dhibcood daarusalaam ee afar dhibcood natiijadaas yaa ka dhammaaday tartankii uu ka oo guulay dhinaga holwadaag b marti oo sagaal dhibcood la kooyan holwadaag b daarusalaam eena iyona afar dhibcood la kooyan hamiin damba haddii ilaahay uusara tartan xiise leh groub e mayba ku rajeeyane xaafado shal ee xaafadda tawfiiq ee iyo weliba ideedda b mar lamaad iyo kanage hamiin dambe haddii ilaahay usara diyaar garooben groub e ooyo bilaaba doonaan xaafadda tawfiiq ee iyo weliba xaafadda ideedda b insha allah muxdin
cabdulaahi ida maasanta tartankii iyo su-aalooga meelaha mayn ku dhammaaday lamada xaafadood sii doona saas oo kale mahadnamaane mas-uuliyiinta maktabadda alrawda oo su-aalo dhiniga diiniga ee noo saacidaye hallow daarusalaam e gebagabadii daraankin iyo wale uu kasiin ku tabaan insha allah masha allah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أن أوقع أن أوقع ترتميال كدار السلام إيه نبغى ما نجانا إذا عاد ورسن كلن كي ترتم أخوانات كي قبتي ما شاء الله إن إذا كلا دونا نجانا جدي جرب ولال إن إذا كلا ما يبان شيء tartamyaalka uu keeni la tartamay maasha allah walaalagana mahadnagaan inti guule yani hamiinkoona idinayda korta hamiinkalna idinayda korta ka faraxsayna natiijada haafkeen dhiibay gudigeena iidan ka mahadnagaana sidoo kale taageeraha weyn ah abwaan weyn kole sikal ilaa been salaaman maasha allah uu ka maadaama una guule inigaas noo martii mayba iidan ka faraxsaynaha abwaan jaakolo si iidni khayri geliyaayo una ka faraxsanayn maasha allah kun kolonkun kulishey la barakeeyna guud ahaan Een,
insha allah een, sidoo kale dhammaan may salaan guud indiraan ahaa guddiga een, dadkan aqooneedka iyo wariyaasha radio warsan ugu dambeyti may balanaha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu eeda mahadsantiin daarusalaam ee haloo hulwadaag b haloo hulwadaag
هلا راديو ورقة dareenkiin gebagabada لله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على على النبي بعده أولا تيجي وما تنسين فيكم مد مع الله إلهي تبارك وتعالى يا معصوم بعد ذلك فاتك المد مع دريان الجروس كان ويتجي لمزيا لكن كلا أني هرجي لنا ما يبلنا إيجي لما تنسين أدام الجول لما لغن يجيب معنا لما سينا بالسلو كمجة وو ويكون ما يبديارا هايني والأل ولا الولا نحن كل بان فينا سعادنا يقولون أنا جيرتني ميدان كما عبليان إلهي تبارك وتعالى راس أقل عبدنا ميدان مع دلياني قارحان إذا عبر هذه ورسل وقال عبدنا ميدان مع دلياني بسكي أونا بدلياي ترسن في قرب ولال إيدي إذا ما سنسين لنا بسكي ترسن عن ولال نيان حيان نميبا لنا خطوة على إيدي إذا ما سنسين بيدي الجرى لما بكرها على إلي عبدنا راس أقل ميدان إيدي إذا ما سنسين إذا فرح سنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
waayahay lamada xaafadood ee mahadsanyiin sida qiimaha le ee tartanka kudayashada le iyo hambandhigan guud ahaan barnaamijka tartan aqooneedkan taha gebagabeeyaan cabdulaahi jecelow maxamed b k saliim sheekh shaceeb maxamed yare cali koronto jaakole iyo xusni oo dhammaan san leeh durmo caafimaad leh